galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa jimco bisha agost waa siddeed iyo toban sannadka laba kun toddobiyo toban waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida warbixin ku saabsan dilkii loo geystay garsoore cismaan jaamac diraac
cismaan jaamac diraac shaksiyadiisu wuxuu ahaa nin macnaha ku sifoowey nin horta mutabiyin ayuu ahaa oo xagga diinta aad ugu fiican oo sunno badan macnaha salaad badan mar walbana khamiis iyo siina soomo shaksiyadiisana macnaha aad iyo aad ayuu dadka ula dhaqmi jiray dabeecadiisana aad iyo aad u fiicneed
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan sidee ay dowladda soomaaliya u saamayn kartaa tallaabada puntland ay ku qaadatay siyaasad ka duwan tan dowladda dhexe ee ku aadan xiisadaha waddamada gacanka carbeed puntland waxay ka mid tahay shacabka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed dastuur baa tahay marka in muxuu ahaa dastuurkii layska baalmaro waa wax laga qurux badan yahay waxay masilaysaa dowladda dhexe marka ay halkaa fadhiisanayso oo shirkaas tegayso waxay u dhaqmaysaa ilaaliyaha danaha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah meesha dastuurkiina saasuu u qeexayaa ay u caddahay
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaannu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka mintidiin looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ayaa la sheegay xalay inay weerar ku qaadeen tuulada lagu magacaabo maleli oo ka tirsan deegaanka wite ee gobolka laamu dalka kenya warbaahinta dalka kenya ayaa warisay in saddex qof lagu dilo weerarkaasi kuwaasi oo la gowracay wargeyska the daily nation ee kasoo baxa dalka kenya ayaa sidoo kale qoray in maleeshiyada weerarka geysatay ay guryo dab qabadsiiyeen dadka deegaanka ayaa sheegay in dadka weerarka ku dhinta ay yihiin afar qof inkastoo madaxa amniga ee gobolka kilberti kitiyo uu sheegay in isaga uu soo gaaray warka ku saabsan dhimashada saddex qof weerarkan ayaa yimid saacado ka hor markii xilkaasi loo dhaariyey barasaabka cusub ee gobolka laamo faahim yaasiin tawaha
waxaa la baadigoobayaa gudaha waddanka sbain ninkii waday mid ka mid ah laba baabuur oo dad la dardarsiiyey gudaha dalka sbain shalay halkaa ay ku dhinteen ugu yaraan afar iyo toban qof boqol kalena ay ku dhaawacmeen biliiska sbain ayaa xiray laba qof oo u kala dhashay morocco iyo sbain laakiin aanay ilaayo hadda caddayn sida ay ugu lug yeesheen weerarkaas weerar kale oo kaasi ka dambeeyey saacado ayaa ka dhacay cambris oo ah goob dalxiis oo ku taalla koonfurta barcelona kaasoo dhaliyey dhimasho iyo dhaawacba biliiska ayaa dilay shan ka tirsaneyd dadkii weerarka geystay wasiirka gudaha ee gobolka jackwan fon ayaa sheegay maanta uu jimcaha in labada weerar ay xiriir leeyihiin inkastoo aanu bixinin faahfaahin intaasi dheer
madaxa midooda yurub ee dusha kala socday doorashooyinka dalka kenya ayaa ka dalbaday saraakiisha doorashada kenya inay soo bandhigaan natiijada waraaqihii doorashada ee muranka dhaliyey toddobaad kadib markii ay dhacday doorashada ayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashada iyo xuduudaha aysan weli soo bandhigin tirada guud ee codaynta doorashada ee xarumaha laga soo tabinaya codbixinta ee heer deegaan arrintan ayaa noqotay mid u baahan xal deg deg ah kadib markii hogaamiyaha mucaaradka kenya raila odinga uu sheegay in doorashada lagu shubtay laguna looguna hiiliyey madaxweynaha mar labaad la doortay uhuru kenyatta iyadoo mucaaradkuna ay maxkamadda sare u gudbinayaan dacwad ka dhana doorashada mariej sashake madaxa howlgalka midooda yurub ee dusha ka ilaalinaya doorashada kenya ayaa ka codsaday guddiga doorashada in looga baahan yahay in ay deg deg usoo jawaabaan qaramada midoobey ayaa maanta sheegtay in dhimashada dhiiqo gurkii ka dhacay caasimadda waddanka sbain waa waddankaasi siraleon aanirada ee freetown ay gaartay ilaa iyo afar boqoloo qof ilaa iyo lix boqoloo kale ayaa la sheegayaa in la leeyahay waxaana shaqaalaha gurmadka ay meydad ka dhex raadinayaan dhiiqo culus iyo dirbyada guryo soo dumayay dadaalada gurmadka ayaa waxaa wiiqaya roobo weli ka daaya magaalada oo sidoo kalena la saadaalinayo in maalmaha soo socda ay sii dii doonaan dowladda ayaa bilowday inay aasto meydadkii lasoo helay khamiistii madaxweynaha dalka sirilion ernest by coromo oo ka hadlay aaska dadka halkaasi ku dhintay islamar ahaantaasina taxsi u diray ehelkooda ayaa sheegay in dowladdu ay samayn doonto wax kasta oo karaankeeda ah oo lagu gargaaro dadka dhibanayaasha
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington madaxii garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya cismaan jaamac diraac ayaa xalay dabley hubaysan ay toogasho ku dileen magaalada muqdisho dilkaasi ayaa argagax geliya bahda ciyaaraha soomaaliya oo siyaasadda iska ilaaliya inay faraha la galaan marxuumka ayaa la sheegay in dabley bastoolada wadata ay ka ku toogteen ama ay ka toogteen qaarka sare ee jirkiisa xilli uu ku soo jeeday gurigiisa warbixintan waxaa inoo hayaa jamaal axmed cismaan siciid axmed abuukar oo ka mid ah garsoorayaasha heerka caalamiga ee soomaaliya soo maray islamar ahaantaasina muddo ku dhow afartan sano oo ay isgaranayeen allah u naxariistay cismaan jaamac diraac ayaa waxa uu v o eeda u sheegay in geerida diraac ay si aada uga naxeen guud ahaanba bahda ciyaarahaas waxaana uu sheegay in aysan garanaynin cidda ka dambaysay dilkiisa iyo sababta loo dilay toona maadaama sida uu yidhi cismaan jaamac diraac uu ahaa nin afgaaban oo ahlu taqwo ah haddaba shakhsiyaddiisa cismaan jaamac diraac ayaan waxaan kala sheekaystay siciid axmed abuukar oo ka mid a garsoorayaasha heerka caalamiga ahna hadda macallin ka mid a macallimiinta garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cismaan jaamac diraac shaksiyadiisu wuxuu ahaa nin macnaha kusifoobay nin horta murtadiyin ayuu ahaa oo xagga diinta aada ugu fiican oo sano badan macnaha salaad badan mar walbana khamiis iyo siina soomo shaksiyadiisana macnaha aada iyo aada ayuu dadka ula dhaqmi jiray dabeecadiisana aada iyo aada u fiicneed qof walbana maanta macnaha wax ka sheegi karta ama waxaasoo iigeysta aysan jirin oo macnaha bulshada si fiican ugu dhex jiro ayuu ahaa cismaan jaamac diraac allahu naxariista siciid axmed abuukar waxa uu sheegay in cismaan jaamac diraac ay isbarteen iyo sagaalkii ciyaarihii gobolada xilli uu ka mid ah ciyaartooyda xulka kubadda cagta gobolka galgaduud kadibna dii ayuu noqday garsoorayaasha kubadda cagta soomaaliyeed ee sida aadka loo jeclaa waa kan siciid axmed abuukar oo mar kale ka hadlaya sida uu garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed uu uga mid noqday cismaan jaamac diraac oo xalay kooxo hubaysan ay ku dileen magaalada muqdisho waxaan isbaranay adiga sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatan cayaarihii goboladan isku baranay garsooridda wuxuu bilaabay sanadkii kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo lixdii ayuu kusoo biiray garsooriyaasha soomaaliyeed ee xiriirka kubadda cagta kadibna macnaha markuu tartan oo kusoo biiray waxaasoo kaga horreysay horta sportiga sidiisaba wuxuu soo galay sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii isagoo ah cayaartooy u cayaara ee gobolada gobolka galgaduud uu ahaa golhaye cismaan jaamac diraac ka sokow garsooridda ciyaaraha gudaha dalka soomaaliya waxa uu ahaa garsoore heer caalami oo u diiwaan geshin xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa isagoo heerkaasi gaaray sanadkii ii marka wixii ka dambeeyey uu ka qayb qaatay dhexdhexaadinta ama garsooridda dhowr ciyaar oo caalami ahaa ciyaaraha si fiican ayuu qaban jiray macnaha horta markuu garsoorka soo galay sideetan iyo lixdii wuxuu ahaa garsoore heerka saddexaada wuxuu u gudbay garsoore heerka labaad wuxuu u gudbay garsoore heerka koowaad wuxuu u gudbay garsoore heer caalami oo international ah oo macnaha gudaha iyo dibadda uu ka qabto cayaarihii dalka ka socon jiray haddii ahaan leed cayaaraha heerka koowaad sira ada sira bida sira sida gobolada degmooyinka jaamacadaha dugsiyada intaba wuu garsoori jiray kadib kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii ayuu ku biiray garsoornayaasha caalamiga ee fifa wuxuuna qabtay cayaaro fara badan uu ka qayb galay cayaaraha bariga bartamaha africa cayaaraha caf club championadooda sira reebkooda iyo cayaaraha ay qabtaan fifa oo intaaba oo africa ayuu qabtay oo soo soo garsooray anas cali maxamuud oo ka mid ah ciyaartooydii xulka kubadda cagta soomaaliya iyo kooxdii elman islamar ahaantaasina ay isgaranayeen garsooraha xalay la dilay ayaa waxa uu sheegay in saacado ka hor inta aan la dilin ay isku arkeen xarunta xidhiirka kubadda cagta soomaaliyeed halkaas oo ay howlo shaqo u joogeen labadooduba waxaana uu sheegay in ay naxdin ku noqotay markii uu maqlay xalay geerida garsoorihii saacado ka hor ay soo wada sheekaysteen waxaana soo wajahday geerida naxtinta leh sideed saac waxaan isla joognay xafiiska xiriirka soomaaliyeed kubadda cagta anoo shaqo howleed u tegay iyo isagoo xafiiskiisa jooga ayaan kusoo wada sheekaysanay in badan marka waxaan dhihi karaa haddane wuxuu ahaa maanta maalin kasta oo khamiis ah iyo isniin ah wuxuu ahaa qof allihiisa ku xiran mar walbaba soon waxaa u jiray oo mar walbaba isniinta iyo khamiistii de oo raatib u ahaa uu soomi jiray wuu soonaa allah u naxariistay gacanka xaqdarana dishay markii salaadii cishiya laga soo baxay bishii abril sanadkii laba kun labaiyo toban ayay ahayd markii sidoo kale qarax ka dhacay xaruntii golaha murtida iyo madadaalada magaalada muqdisho halkaas oo ay ku dhinteen xubno isboortiga soomaaliyeed magac weyn ku lahaa oo ay ku jireen gudoomiyihii xiriir kubadda cagta soomaaliyeed garsooriyaal iyo shakhsiyaad kale oo magac weyn ku lahaa bulshada dhexdeeda garsoorayaasha goobta ku dhintay waxaa ku jiray mawliid macaane maxamuud oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi dabadeedna maalmo kadib u dhintay mawliid macaane maxamuud oo siyaasi markii dambe noqday ayaa waxau hore uga tirsanaan jiray garsoorayaasha soomaaliya
jamaal axmed cismaan ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duway
waa tahay dhegaystayaal qodobo kale ayaad dhegaysan doontaane balse marka hore ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa la diyaar ah sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan jimcahan ku eegi doonno caqabadaha iyo saamaynta ee ku yeelan karto jiritaanka dowladnimo ee soomaaliya kala aragtiduwanaanshiyaha qaar ka mid a maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe arrinka ku salaysan khilaafka dalalka qaliijka tan iyo markii dowladda dhexe federaalka soomaaliya ay iska taagtay boos dhexdhexaadnimo ah khilaafka u dhexeeya dalalka sacuudiga iyo imaaraadku ay ku jiraan iyo sidoo kale waddanka qatar bishii juun ayaa waxaa soo baxayay in qaar ka mida maamul goboleedyada soomaaliya laga yaabo in ay qaataan boos ka duwan kan ay qaadato dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaasina ay barbar istaagaan dhinaca sacuudiga uu hogaaminayo taasi oo haddii ay dhacdo dad badan ay horey usii saadaaliyeen inay ku yeelan karto dowladda soomaaliya arrimaha gudaha iyo siyaasadda dibaddaba saameyn arbacadii toddobaadkan unbay ahayd markii laga war helay waraaq ku qoran luuqadda ingiriiska oo lagu qoray baraha internetka taasoo madaxweynaha maamulka puntland uu ku sheegay in maamulkiisa uu la safan yahay dhinaca sacuudiga kadib markii ay eegeen danaha kala dhexeeya sacuudiga iyo imaaraadka maamul goboleedkaasi dowladda dhexena ay ugu baaqayso inay beddesho mowqifkeedii hore waxaase taasi daba socday madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas waraysi uu siiyey laantani afka soomaaliga ee v o eda oo shalay uu kaga hadlay sababaha go-aankaasi ay u qaateen waxa weeye haddaan su-aasha hadda su-aasha laftigeeda waxaan rabaa inaa la weydiiyo dowladda federaalka aada weydiisaan horta neutralitygu micnaheedu dhexdhexaadnimo maahane micnaheedu waxa weeye waxaa lala jirsaday oo la support gareeyey qadar weeye micnaheedu marka de sabab hadda kalisa kastana ma garan karo waad ogtihiin anaga xiriirka nagala dhexeeya dowladda imaaraadka carabta inta malaayiinta soomaalida ee ku nool ganacsiga nagala dhexeeya puntlandna dee barnaamijyo gaaro ay la wadaa jirta oo aan arrimaha nabadgelyada ku saabsan arrimaha runta horumarinta mashaariicda ku saabsan xoolaha iyagii maanta da bisha carafada intaasu milyan xoolaha u dhoofaysa intaasoo dhaqaalaha kasoo garaya annaga puntland ahaan de waxa annaga qadar naga soo gaara ma jirto de in la sharxaa la rabaa oo na loo sheego dad waxa lagu bedelanayo laakiinse qaar ka mid a mudanayaasha baarlamanka soomaaliya oo iyaga horey loo horgeeyey go-aanka dowladda dhexe ee soomaaliya ee ku qotoma dhinaca ay ka istaagayso dowladda federaalk ee soomaaliya khilaafka ka dhexeeya waddamada sacuudiga iyo imaaraadka iyo kuwa xulufada la-a iyo sidoo kale waddanka qatar ayaa qaar ka mida waxa ay ka falceliyeen dareen ahaan siday u arkaan arrinkaasi oo ay sheegeen in dowladda dhexe federaalka ay tahay in looga dambeeyo wuxuu ku salaysan arrimaha dibadda iyo maamulkeeda xildhibaan cabdulaahi goodax barre ayaa hadalka sida tan u dhigaya waxaan isleeyahay waa arrin aan laga laga qurux badan yahay maxaa yeelay cid ay hadda u danaynayso runtii ma jirto xataa puntland uma danaynayso aniga sidaan qabo maxaa yeelay puntland waxay kamid tahay shacabka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed dastuur baan leenahay marka in muxuu ahaa dastuurkii la iska baalmaro oo mataqaanaa qaraar noocaas oo kalea loo soo saaro runtii waa wax laga qurux badan yahay oon fiicnayn hadda carabtaas la sheegaayana waxba uma tarayso oo wax uma kordhinayso hadii la yihahdo puntland iyo taageertay hadda waxay ku kordhinaysa ma jirto oo carabtaas u tarayso keliya waxay muujinaysaa soomaalidu inay sabab maxayse waxba ugu tarayn micnaha hadda waxay una taraysaa puntland hadda wadan dunida kamid ah oo culays leh oo ma aha waa iska mataqaanaa maamul goboleed soomaaliya kamida maamul goboleed soomaaliya kamid aha sidaas yiri hadda waxay kordhinaysa ma jirto marka loo fiiriyo qadiyadda nimankaas walaalaha carabta ay isku haystaan annaga unbaa dhexdooda ceebteena iyo dandaradeena ay ka dhex muuqanaysaa waayahay hadda waxay carabtaas u kordhinaysaana iima muuqato waayahay mudane godax bare adigu waxaad tahay mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya puntland waxay ku doodayaan xataa qaar ka mida senatarada sida jorilla oo hadda ila hadlayo iyo sidoo kaleeto madaxweynaha puntland iyo mas-uuliyiinta qaar ka mida puntland kasoo jeeda waxay leeyihiin marka la eego wadamadan xiriirka e dhaqaalaha iyo midka ganacsiga la leh e puntland oo dabcan mashaariic ka hirgelinaya puntland aawadeed ayaan ula safanaynaa laakiin qadar danaheena kuma jirto marka miyayse difaacan karin dantooda ka maamul ahaan maxaa u diidaya horta inayba ayaga maamul ahaan ula macaamili karaan sacuudiga iyo inay dhinac la noqdaan xulafadiisa horta waxa u diidaya way iska caddahay oo dastuurkeena mas-uuliyadda siyaasadda arrimaha dibadda wuxuu korka ka saaraya oo mas-uuliyaddaa saaraya xukuumadda dhexe marka haddii madaxweynaha puntland uu leeyahay dan gaara oo soomaalida inteeda kale aysan ogeyn oo annagaan ognahay oo carab nooga xiran carabtaas nimankaas sacuudiga iyo imaaraadka nooga xiran ayaa jirta hadduu leeyahay waxaa ficnaadeed inuu danahaas sheego oo ummadda soomaaliyeed uu ka qanciyo ayaa ficnaadeed laakiin taa runtii aniga iima muuqato waa un warkaa lagu qurxinayaa waxa aan la sheegi karina goorma jiro oon runtii annagoo dhan inaan sheegna aanan rabin rofeor cabdirasaaq jirile waa mudano ka tirsan golaha sanadka ee duqowda soomaaliya waxa uu muddo dheer ku soo jira siyaasadda soomaaliya gaar ahaan arrimaha dibadda wuxuu aragti ahaan ayidsan yahay mowqifka madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas zahra dhibaatada gurigaaga guriga la deriska ah ka dhalata hadday dab tahay hadday tahay dad wax la dhibaayo waa ku soo gaaraysaa adigana saameyn bay kugu yeelanaysaa sida dalalka deriska ah oo wax badan ka dhaxeeyaan ay saameyn isugu yeeshaan xag nabadgelyo xag dhaqaale xag siyaasadeed xag diblomaasi intaba dhibaatadan khaliidka ka jirta waa dhibaato aada iyo aada khatar u ah dalalka ay ka dhexayso khatar ku ah jiritaankooda annagana saameyn nagu leh fara badan oo dhinacyo badan leh waxaa ka mid a saameynahaas mid amni mid dhaqaale mid diblomaasiyadeed mid siyaasadeed intaba saameyn bay nagu yeelanayaan keligeen maaha dalalka gobolka jooga oo dhan bay ku yeelanayaan saameyntaas gaar ahaan innaga mid badan bay nagu yeelanaysaa waxaynu nahay afrika qolada ugu dhow oo ay khaliijka ay deriska yihiin waxaynu nahay dal ay ka dhexeeyaan wax badan oo dhaqaale ah ganacsi ah amni ah taariikh soo jireena oo xiriir ah inteenaasuba marka waxay nagu yeelanaysaa saameyn marka waa u nugul nahay inagu saameyntaas waxaynu nahay dal hadda dagaal soke kasoo kabanaya oo culays leh dawladda marka waxaan ku iri go-aanka aada qaadateen waktigaas hore iminkana aan weli qabaa go-aankaa dawladdu qaadatay waxaan u arkaayay inay mudan tahay in dib u eegid lagu sameeyo mar kale maxaa yee maxaa yeelay dhibaatada inaga soo gaaraysaa waa mid culus waana sababay qolyaha ishayaa u qaadan maayaan inaanu dhexdhexaad ka nahay arrinta waxay u qaadanayaan inaanu dhinac taageerayno dhanka qadar taageeranay u qaadanayaan kuwa kale laba qof markaad kala qabanayso oo heshiisiinayso waa inayd waa inaad labadaba ay kugu kalsoon yihiin inaad dhexdhexaad ka tahayo mid aada mid aadan u hoodadaynayn midka kale marka mawqifkaas baan anigu sheegay hadda ka hor kana codsaday xukuumadda iyo madaxweynahaba ha ka codsaday inay arrintaas waa gartay in maamul goboleed uu sheego in uu go-aan la qaadanayo dowlad kale iyo dhinacyo ishaysta wadamo ayaga tooda isu haysta inuu dhaho annagaa taageernay annagoo maamul goboleed hebel ah marka miyaysan caqabad ku ahayn xitaa hanaankii federaalka iyo waddankii amnigiisa
zahra saameynihii aan sheegayay bay ka mid tahay maxaa yeelay kow dalku hadduu kasoo kabanayaa dagaalkii sokeeye nidaamka u degsanna waa nidaam federaal ah federaalka marka waxaa laga yaabaa dadka dhegaystayaasha ahi inaanay inta badan ka warhayn oo sharciga uu ku dhisan yahay iyo xiriirka wada shaqayneed ee dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka waxa ka dhaxeeya oo qaabka wada shaqaynooda ka dhaxaysa aan dadku aanay fahamsanayn ama ka dheregsanayn xildhibaan cabdulaahi goodax barre ayaa isna wuxuu u arkaa in arrinkaani ay tahay mid halis gelinaysa jiritaanka iyo qarannimo ee dowladda federaalk ee soomaaliya runtii khatar weynu ku tahay maxaa yeelay waxaan muujinaynaa inaanan dawlad ishaysato ahayn inaanan dad iska dambeeya ahayn kolley nimankaas hadda oo yani muxuu ahaa imaaraadka iyo sacuudiga iyo waxay arkayaan runtii dad dowladnimadoodu aysan xooganayn inaan nahay waxay arkayaan in mataqaanaan kala daadsan nahay maamul goboleedyadu say rabaan iskaga dhaqmaayaan ayay arkayaan waana waana wax fool xun oo runtii qarannimadeena dhibaato ku ah waxaa wanaagsan haddii aragtidu ay tahay qoladahaasa inaan uhiilino oo aan la safano dhaqaale iyo waxbaan ka helayna haddii aragtidu tahay in la isku qanciyo oo xukuumadda dhexe iyo maamul goboleedyadu isku qanciyaan laakiin in qoladooda sidai iyadoo wadan gaar ay u dhaqanto aniga dan gaar aan leeyahay iyo ay u dhaqanto runtii waa wax aada iyo aada aniga kulley iila iila guracan oo iila qurxanayn waa gartay maxaa xadidaya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo dhexdooda ah oo ku salaysan arrimaha siyaasadda dibadda saan oo kale markay imaado laisku qabto iyo wixii la halmaala waxaa xadidayo horta kow dastuurka xadidayo dastuurka si cad ayuu u sheegaya uu leeyahay arrimaha dibadda siyaasadda arrimaha dibadda muxuu ahaa dastuurka muxuu ahaa muxuu isheeg muxuu ahaa ciidamada lacagaha waxaasoo idil waxaa ka mas-uula mas-uuliyadeedu saaran tahay federaalka dowladda dowladda dhaxan dhihi rabaa marka way caddahay waxa waxaa yani runtii si siay hawsha u kala qeexan tahay haddii dowlad goboleedku uu rabo inuu fikir uu leeyahay sanadyaa jiro sanadyaday usoo dhiibi karaan iyaga laftirkooda toos arrinta ula macaamilo shiraray yeeshaan mar walba xiisadan gobolka markay dhacday ilaa hadda waxay shireynan qiyaasaha ilaa muddo afar afar mar way shireysaan umalaynaayo waxaasoo dhan meelahaasaa looga shaqayn karaa siay la tahay laakiin in qolaba mar ay mataqaanaa sidii wadan madax bannaan oo gaara ay u macaamisho wax qurxan ma ah wasiirada arrimaha dibadda arrimaha gudaha iyo warfaafinta dowladda dhexe oo aan la xiriiray ayaanan iiga jawaabin midkoodna aragtida ay dowladda ka qaadanayso go'aanka cusub ee maamulka puntland laakiinse mudanayaasha baarlamanka ee qaarkood walaaca muujinaya ayaa waxa ay qaar badan oo ka mida u arkaan go'aanka dowladda dhexe ee dhexdhexaadnimada ay horey uga ciyaartay khilaafka khaliijka inuu yahay mid saxan oo ay ku garab taagan yihiin xildhibaan goodax barre ayaa sababeeyo wuxuu u arko in dowladda dhexe federaalka soomaaliya ay ku saxsan tahay arrinkan kolley aniga intaan ka warqabo sacuudiga iyo masaarida dhexdhexaadnimadeenna aada ayay mataqaanaa u ixtiraameen naguna qadariyeen naguna sharfeen wax hadda xumaan oo calaaqaadkeenna taabanayana ma ay jiraan anigu imaaraadka xoogayaal fiican uma ihi ruxaa fiican laakiin kolley ra'yiga aan ka haysto fid waxa weeye inaan wax dhibaataa oo dhinacaas ka taaganba aysan jirin kolley waa iska macaamil aan aan dadka bini aadinka uu iska iska iska isbekuleed garan karo madaxweynaha puntland waxaa fiican inuu fasiro uu si fiican u fasiro inta uu mataqaanaa muxuu ahaa u mugdi wax ah ummadda soomaaliya lagu dhexayn lahaa brofesor cabdi ismaaciil samater waxa uu bare ka yahay jaamacadda minnesota waxaa si weyn uu ugu xiran yahay siyaasadda iyo xaalka dalka soomaaliya toddobaadkan unbuu ka soo noqday koonfurta soomaaliya waxa uu qabaana aragti ahaan sida tan walaal dib soomaali usoo korodhay ayay noqonaysaa distoorkan qabyada ah ee runtii federaal ahaan magacaab lagu magacaabay waxa uu odhanayaa wixii siyaasad dibadda wixii gaashaandhiga waxaasoo dhan maaliyadda dowladda federaalka ayaa hawshaa leh marka u malayn maayo dadka puntland dhammaantood inay la qabaan cabdiweli waxaad moodaysaa in musaqaf u waayo oo tacliin leh laakiinse kan wuu marin habaabinayaa dadkaasi ee puntland ee soomaalida ah waa inan laga eegaa waxaani danta soomaalida guudi maxay tahay haddii qof walba goonidiisa sidaa iskaga socdo tarjumadeed waxay noqonaysaa soomaaliya ma jirto ee waxa weeyaan xaafada ayaa jira iyo gobollaa iska jira dowladda dhexe ma jirto waayo marka laga hadlayo dastuurka soomaaliya iyo qodobada ku saabsan xiriirka arrimaha dibadda ayaa waxaa qaar badan oo ka mida mudanayaasha baarlamanka ay cuskanayaan in puntland ay ka hadlayso go'aamo aanan iyadaba u oolin ka sokow xiriirka ay sheegayso puntland inay la leedahay khaliijka balse profesor cabdirasaaq juriille ayaa isna sida tan hadalka u dhigayo waa tahay muddo badan ayaad siyaasadda soomaaliya ku soo jirtay dowladihii isbabedelayay haddaad eegto kaba soo qaadba een waxaad aqoon u leedahay dabcan arrimaha dibadda cidda ay tahay inay xiriir la samayso waa dowladda dhexe ee federaalka ah maamul goboleed gobol ka mida soomaaliya ah inuu ka hadlo danihii bannaanka iyo xiriiradii waddamada deriska iyo kuwa kale kasii baxsanba sida haatan muuqato miyay kugula saxsantaha adiga haddaan saa ku weydiiyo haa sahar sida aad ii weydiinaysaa sax weeye waxaad ku tala gashaa inaan wasaaradda kasoo shaqeeyey oo siyaasiyiinteeda wasiiradeeda ka mid Waa sax.
aha marka hore ha hadda nidaamkaani anagu ku shaqaynaynaa waa nidaam federaala wey awoodda la qaybiyey oo federaalku qaybiyey wasaa- siyaasadda arrimaha dibadda waxa u xil saaran waxa weeye dowladda dhexe wey Mhm.
dowladda dhexe ayaa u xil saaran siyaasadda lacagta amniga qodobo gaara oo jinsiyadda qodobo gaara oo dastuurku xusay oo ay mas-uuliyadda dowladda dhexe ay leedahay baa dastuurka qoraya oo awooddaa siinaya laakiin Waa qodob gartay.
kale oo isla dastuurka iikaad iikaad qodob kale oo isla dastuurkii ah baa wuxuu leeyahay oo nambarkiisaba aan sheegay dowladdu xilkaas isaga markay gudanayso waxa weeye inay la socdaan oo taladii wax ku leeyihiin oo waftiga lama oran xubnay ka noqonayaan inay kaaliyaan waftiga wadaxaajoodkaa gelayabaa dastuurkii ku waajib yeelaya dowladda dhexe Waa maa gartay.
dowladda dhexe waxay masilaysaa dowladda dhexe marka ay halkaa fadhiisanayso oo shirkaa tegayso waxay u dhaqmaysaa ilaaliyaha danaha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah meesha dastuurkiina saasuu u qeexayaa ay u caddahay marka mushkilad dastuurba maaha hadda arrintu Way.
inaynu la aadno mushkilad dastuur yaa xaq leh yaan xaq lahayn maaha mudanayaasha Mushkilad- waay ta aan kaa dhex galo mudanayaasha baarlamanka iyo golaha sanadka kugula jira ee ayagana qaba arrintan inay khatar amni iyo mid dastuuriya ee ku tahay jiritaankii qaranka soomaaliya maxaad ku leeda kuwaasna eeg fa had- haddeer eh, maxaan ku idhaahdaa zahra anigu haddeer magacii golaha aqalka sareen ku hadli maayo kii shaksigaha baan ku hadlayaa waa gartay sidaa kaygaas aan ugu hadlayo baa xildhibaan kasta ama senator kasta xaq dastuuriya ugu leeyahay ka muwaadin inuu ka hadlo waxaa jira oo ay markaa la tahay ra'yigiisa ama ra'yigeedana waajib bay ugu tahay qof kastana waajib bay ku tahay inuu qadariyo sidaa uu u qabo anigu marka iyaga kayga mid ka duwan kii qaba iyo kayga mid waafaqsan kii qababa waxaan ka oran karo ma jiraanin waa waa xaq ay leeyihiin oo qof walba leeyahay qof walbana waxaan ku leeyahay Mhm.
muwaadinka miyiga jooga mid magaalo jooga mid wax bartay mid aan wax baran qofka muwaadinka ee soomaaliyeed xaq uu leeyahay weeye inuu ka hadlo aayaha dalka sida ugu habboon ra'yigiisana in la dhegaysto sax weeye sidaasay tahay brofesor cabdi ismaaciil samater ayaa mar kale leh dowladda soomaaliya waxa ay xaq u leedahay dastuuri ah inay go-aan ka qaadato arrimaheeda dibadda maadaama dastuurka uu u siinayo taasi xaq walaal ma haddii la doonayo dee sharci in lagu socdo mise haddii la doonayo fawda iyo wareer in la in la galo haddii sharci lagu soconayo bahalkan qabyada ee dastuurka lagu leeyahay ee Pu- ee puntland wax ka saxeexday ee gobolada kale wax ka saxeexeen ayaa qeexaya waxa shuruudaha ay tahay iyo mas-uuliyadda dowladda dhexe iyo dowladaha hoose ta koowaad ta labaad waxa weeye marka khayraad laga hadlayo dastuurka weli si wanaagsan umau qeexin waxyaabaha la doonayo in la tafaqeetiro weeyaan khayraadka dhulka hoostiisa ku jira iyo kuwa dhulka eh, saka- dushiisa ku jira sidii loo qaybsan lahaa markan anigu puntland tegay ee magaalada garowe la joogeen dadka waraystana eh, waxay ii sheegeen inay doonayaan khayraadkaasi inay dadka kale soomaaliyeed la wadaagaan khayraadka eh, qaybaha kale soomaalida yaalana inay puntland wadaag ka yeelato marka dadka soomaalida ah ama puntland ha joogaan ama kismaayo ha joogaan ama baydhaba ha joogaan ama meel kale ha joogaan ama xamar ha joogaane way fahamsan yihiin dadku way ka dhaadhacsan tahay in waxaan khayraadkan ilaahay keenin la wada leeyahay si xaqa loo wada wadaago marka hadday dowlad goboleedyada raggan madaxda u ah ee u hanqabtaagaya inay madaxweyneyaal yihiin madaxweyneyaal maahe waa governatoriyaale hadday doonayaan inay ummadda miran habaabiyaan dee marka waxa weeyaan ummaddu inay iska qabato weeyaan waayo haddii jidkaa la maro imika waxa weeyaan dowlad soomaaliyeed way u dhammaatay walaa waa garta hadda marka haddii maamul goboleedyada midba mar uu saas dowladii dhexe uga xarig furto xagga go-aamada xiriirada arrimaha dibadda kadibna ama madaxweyneyaasha loo yeerto maamul goboleedyada oo goonin loola hadla ayaga maxaa la gudboon dowladdii laftirkeeda maxaa kusoo maaragtay fool leh walaal waxaynu ognahay maalintii dhaweeda xulka ama doorashada laga sameeyey magaalada muqdisho ee madaxweynaha iyo la doortay wixii la aanamaala dadka soomaalidu si weyn ayay ama puntland ha joogaan ama xataa somalilan ha joogaan ama koonfurta kale ha joogaan usoo dh usoo dhaweeyeen arrintaasi mayna ahayn qof lasoo dhaweynayo waxay ahayd himilada lasoo dhaweynayay soomaalidu rajaynayso inay dowladdani ka tarjumi doonto walaa marka waxa weeyaan shuruucda waxaan hay saxeexayaan haddii laysla tago maxkamad ma soconayo waxa weeyaan wixii dowladda dhexe ay leedahay dowlad goboleedku ma samayn karo marka waxa weeyaan dowladda dhexe waxaa la gudboon imika waxa weeyaan horta xamar nabadeeda si deg dega in loo simo loo sugo ayaan ujeedaa haddii taa la sugo dabeedna markaa ummadda kale loo jiheeyo haddii laakiinse taa la samayn waayo de waxa weeyaan mid walba meel gooniyu ka bixi marka dadka soomaaliyeed inay fahmaan weeye inaan gobolku saxeexan karan heshiisyo dowlado kale oo ka baxsan waxa distoorku xaq u siinayo gobolkii haddii kale waxa weeyaan federaal ma jiro waxa weeyaan soomaaliya way kala tagto weeyaan waxaan isleehay gobolka puntland walaal iyo madaxdooda inay ka baaraan degaan oyna u xaglin cidnaba cid ay u xaqlinayaan waa inay noqoto dadka soomaalidaa danteeda haddii la yidhaaho puntland danteedu waa caynkan gulmudug danteedu waa caynkan waxa weeyaan dan soomaaliyeed ma jirto weye marka dowladda dhexe arrimahan inay si deg dega ammaanka uga shaqayso hadalkan faraha badanle layska dhaafo markaas ayaa shacabka la kasban karaa haddii shacabka la kasbadana waxa weeyaan qolooyinkan maamul goboleedyada madaxda kale waxay doonayaan samaynaya dadkaa iska qaban doona markaa walaal haddaba madaxweynaha maamulka puntland ee isagu go-aankan ugubka a la yimid cabdiweli maxamed cali gaas qudhiisa ma garowsan yahay inuu ku tumanayo mid ka mid a qodobada dastuurka ee federaalka u oggolaanaya in ay qaadato doorkeeda siyaasadeed ee arrimaha dibadda iyada oo aanan loo eegaynin maamul goboleedyada maya walaal wixii dowladda federaalka xaq u leedahay xaq bay u leedahay dastuurka laftigiisaa dhigaya in talooyinka qaarkood laga wada tashado oo xaq u leenahay inaanu talo wax ku yeelano laakiin go-aankaan qaadanay haddii annagu dowladda talo un baan siinay rol dowladdu soomaalidu ay leedahay dowladda federaalka oo leedahay oo puntland qaadatana meeshaan ma jiro awood dastuur iyo dowladda federaalka leedahay oo puntland iyadu ay hadda xayuusatay oo la wareegtayna ma jiraan waxa weeye fikirka iyaga waxa uu yahay inaan u cabirno una sheegno talana ku siino intaas weeye xaasha kusaabsan taani dowladdu dee anagu waxaan aaminsanahay madaxweynaha iyo prime minister labada waa shaqo fiican bay hayaan dowladda soomaalina hadda waa cusub tahay hadda wakti wax laga sheego oo la yidhaahdo waxaas waxaasaa jira ma jiro dabcan wakti in la siiyo u baahantay dowladdu shaqooyinka ay haysana lagu taageero su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay mar haddii dowladdii dhexe ay qaadato go-aan dhexdhexaadnimo ah ma habbooneed in maamul goboleedyada gudaha soomaaliya lagala xaajoodo arrinkan si qoto dheer oo loogu sii sheego si looga baaqsado khilaafka siyaasadeed ee maanta muuqda profesor samater ayaa waxa uu yiri waxa weeyaan dadka soomaalida ah ee wixii jamhuuriyadda la odhan jiray degan in dowladda dhexe si usluub leh oo barnaamijsan oo tafaqyatiran looga dhaadhiciyo waxa mushkiladdu hay tahay go-aankan waxaa loo gaadhay dowladda dhexe way ku saxsan tahaan anigu qabaa inayna amuuraha u dhexeeya sacuudiga iyo imaaraadka iyo qatar inaan la dhexgelin sida kuweyt iyo wadamo kale oo marocco ay yeeleen ah in la dhexdhexaadiyo dadka halkii la xulafo lala noqon lahaa ayaa dowladda dhexe la quman waxay ka gaabisay inay dadka u macnayso waxyaabaha go-aankan loo gaadhay iyo halista ay keeni doonto haddii dhinac la raaco ama qatar la raaco ama sacuudiga iyo imaaraadka la raaco tal kalena waxa weeyaan walaal dadka soomaalidu inay fahmaan weeye soomaali maanta cidu maqani ma jirto carab waaynu walaalaynu ahayn baa la odhan jiray soddonkaas sannadood ee la balanbalsanaa mid soomaali intuu isku soo taagay yidhi maxaanu qabanaa sideen waxu qabanaa walaalahayaa tihiin ma jirto ama sacuudi ha ahaadaan ama imaaraad ha ahaadaan ama qatar ha ahaadaan marka danta soomaalida ee guud in laysku hayo weeye maamul goboleedyaduna inay sidaa ogaadaan inay dowlad dhexe jirto haddaba si loo badbaadiyo jiritaanka dowladnimo dhinacyadu ma u baahan yihiin inay ka wada xaajoodaan arrimaha siyaasadeed ee gudaha soomaaliya si markaasi dibadda ay si wada jira ugu wajahaan hal aragti oo midaysan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada profesor cabdirasaaq juriille
zahra aada iyo aada adigoo u mahadsan waxaad tixgelisaa ilaa afartameeyo dal baanu hadda la leenahay xiriir diblomaatiga meel hadda khilaafaad iyo dhibaato iyo caqabado ay naga soo wajaheen oo dowladda dhexe hawshii ay haysay dowladihii dhexe dowladihii xubnaha ka ahaa ay ka cabanayaan ama kaga hor imanayaan ma jirto mushkiladan khaliijka ka jirtaa waa mushkilad khatar ah saameyn bay waxay ku yeelanaysaa gobolka oo dhan gobolka oo dhan bay ku yeelanaysaa taas marka khibrad uma lahayn anagu dowlad goboleedyaduna uma lahayn dowladda dhexena uma lahayn waxaan u baahannahay maskax caqli ah oo geesnimadeedii leh in arrintaa lagu wajaho oo xukuumadda dhexe go-aan baanu qaadanay hadde waa waray maxaan ku yidhaha waana la xumeeyey maaha kuwoy dowladdii dhexe ayaa nala tashan weynay albaabkaanu ka baxayna halkaasaanu marayna waa mas-uuliyad in la qaato weeye mushkiladan waa mushkilad dheeraan doonta mushkilad caqabad adag nagu ah weeye annaga marxaladda aanu marayno marka maxaa lagaga bixi karaa waxaa lagaga bixi karaa kan maanta hadlay mid kaleeto meel kale ka hadlay mid kaleoo laga yaabo inuu hadli karo waxaa laga rabaa dowladda dhexe iyadaa aabihii iyo hooyadii ah iyadaa xiriirka isku hayntiisii la dalka midnimadiisii mas-uuliyadda koowaad iyaday saaran tahay waxaa laga rabaa inay tallaabo degdega qaado oo arrinta sida ugu habboon oo loo xallin karo wadahadal iyo wadatashi degdega ka qaado aanay faraheeda ka bixin maamul goboleedka hirshabelle ayaa waxaa isna uu soo saaray war-saxaafadeed u muuqdo inuu fikir ahaan ku aragti yahay puntland maamul goboleedyada jubbaland koonfur galbeed iyo galmudug ayaa iyaguna ka aamusan oo aanan la ogeyn halka ay biirin karaan dowladda dhexe ee federaalka iyo sidoo kale aragtida puntland toonna laakiinse xaqiiqada jirta ayaa waxa ay tahay haddii maamul goboleedyada uu midba maalin sii qaato go'aankiisa gaarka ah dowladda dhexena aysan ku raacin intaasi ay ku keenayso miisaan culays badan dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya oo ugubka ah iyaduba islamarkaasina waxqabad taama ay uga fadhiyaan shacabka la daalaadhacaya dhowr iyo labaatanka sano oo dhibaatooyinkii ka dhashay dagaaladii ahliga ahaa ee ka bilowday waddanka soomaaliya horaantii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii guud ahaana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo jimcahan aan ku eegnay caqabadaha iyo saameynta ay ku yeelan karto jiritaanka dowladnimo ee soomaaliya kala aragti duwanaanshiyaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ee ku salaysan arrinka khilaafka waddamada khaliijka ee sacuudiga iyo imaaraadka oo dhinaca iyo dalka yar ee qadara oo dhinaca ayaan intaasi ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka inta aanan ka bixin ayaan si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa mudanayaashii dhammaantoodba igala qaybgalay barnaamijka oo kale ahaa xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo isagoo jooga magaalada muqdisho aan khadka taleefonka ku waraystay brofesor cabdi ismaaciil samatar oo bara ka ah jaamacadda minnesota dhowaana ka soo noqday soomaaliya khadka taleefoonka ee minnesorana iigu warramay iyo sidoo kale brofesor mudane cabdirasaaq cismaan jurille oo ka mid a mudanayaasha aqalka sanadka ee soomaaliya iyo sidoo kale cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha maamulka puntland oo isna waraysi uu siiyey laantana afka soomaaliga ee v o eda qayb ahaan barnaamijkaygan ka mid ahaa inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo isma dhaafno
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo sahre cabdi axmed aanu intaasi ku dhaafno markana kumanaan kun oo qof ayaa maanta u baroordiiqaya dadkii shalay ku dhintay magaalada barcelona ee dalka sbain kadib markii baabuur la dardarsiiyey xili ay marayeen mid ka mida wadooyinka ugu mashquulka badan boqorka sbain iyo ra-iisul wasaaraha wadankaasi ayaa ku dhawaaqay saddex maalmood oo baroordiiq ah afar iyo toban qof ayaa ku dhimata weerarkaasi in ka badan boqol kalena waa ay ku dhaawacmeen cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa saameynta weerarkaasi ka waraystay axmed weli sayid oo ah falanqeeyo ku sugan dalka turkiga
walaal sida aan ka warqabno weerarkani wuxuu ka dhacay dalka spain xilli lagu jiray xilli dalxiis oo dad fara badan oo dalxiisayaal ah ay wadankaas ay joogeen si ay waktigooda ugu qaataan saan ka warqabno wadanka spain waxaa sanadkii taga dad lagu qiyaaso toddobaatan milyan oo dalxiisayaal ah marka wadan dhaqaalihiisu aada ugu tiirsan yahay dalxiiska ilaa iyo hadda inta laga warqabo saddex iyo toban qof ayaa dhimatay dad ka badan konton qofna way dhaawacmeen waana laga yaabaa in dhaawacu intaas iyo dhimashaduba intaa ay kasii bataan wadanka spain sidayn ku naqaano wuxuu ka mid yahay wadamada siyaasadahooga ay degan yihiin aan inta badan arrimaha caalamka faragelinta iyo saameynta badan aan kulahayn waxaa la aad la isu weydiinaya maxaa keenay in wadankan la beegsado oo weerarkan lala beegsado walaal wadankan waa runtaa sida aad sheegtay wadamada wuxuu ka mid yahay yurubta galbeed siyaasadiisu ay degan yihiin inkastoo mararka qaarkood dagaalka ciraaq oo kale laba kun iyo saddexdii ay qeyb un ay ka ahaayeen si u taageereen laakiin wadankan spain haddaynu fiirino taariikh ahaan caalamka islaamka wuxuu la wadaagaa taariikh mug weyn shan qarni kahor dhulka muslimiinta ayaa ka talin jiray kadib intii aan laga saarin waxa waxaa ilaaya hadda ku nool dad gaaraya laba milyan oo muslimiina oo tiraduna ay mar walba sii badanayso maadaama dad fara badan oo ka hijroonaya waqooyiga africa ay spain u tahay meel ay ay ay ay u gudbaan ama ay yurubta kale kasii aadaan marka markii la isku daro iyo arrinta islamophobia yurubka taagan iyo reer galbeedka waayahan dambe mushkilada ka taagan wadamada muslimiinta ah laftirkooda maanta suuriya iyo falastiin iyo yemen iyo libiya markii waxaas dhan la isku daro waxaan dhihi karnaa spain waxay u fududahay in kooxaha xagjirka ah sida daacish oo kale oo ayadu hadda weerarkan sheegatay inay mataqaanaa spain ay ay falka ka fuliyaan cabdi wari laakiin haddaynu eegno aynu gaar u eegno goobta la beegsaday magaalada barcelona gaar ahaan goobta weerarku ka dhacay waa meel waxaa la leeyahay dad kala duwan baa ku sugnaa oo dalxiisayaal oo aan ahaynun dad waddanka sbain u dhashay dad jinsiyado kala duwan iyo weliba wadamo kala duwan ka yimi ayaa ku dhash ayaa goobta iyadaa ku waxyeeloobay iyada taasi maxay muujinaysaa waddanka sbain dabcan markaynu ka nimaadnayna de wadankii la beegsaday haddana goobta la beegsado hadda dadweyne kala duwan joogeen islamarkaana dee wadamo kala duwan ka yimi waa runta waa sidaa sheegtay kooxaha arrimahan sameeya oo xaq jirka muslimiinta inay yihiinna lagu sheego ayagu ma kala jeclaa meesha ay dhibka ka geysanayaan cidda joogta hadday ahaan lahayd askar iyo hadday ahaan lahayd arday iyo hadday ahaan lahayd dumar iyo carruur ayagu muhiimadooda waxay tahay in intay awoodaan ay cabsi abuuraan waxay dili karaanna ay dilaan hadda saan ka warqabna wadanka turkiya hadda aan kaala hadlayo sanadkan bilowgiisii meel lagu caweynayay unbaa dad afartan qof ka badan lagu dilay marka arrintoodu ma ahan inay dadka kala saaraan arrintooda waa cabsi gelin iyo mataqaana argagax gelin waxayna u baahan tahay si arrimahan loo xaliyo in si guud loo xaliyo oo hadda aan keliya la dhihin kooxahaas halala diriro sida daacish oo kale waa in wax laga qabtaa dhibaatooyinka ka taagan dhibaatooyinka wadamada ay ka taagan yihiin mataqaana wadamada muslimiinta ah oo dadkoodu dhibaatooyinka badan ay haystaan haddii arrimahaas aan la xalin yurubna dhibkaas uu kasii taagnaanaya waqtiyada soo socda saad aduba hore u carabaabtay ma aha weerarkani mid spain oo keliyata ka dhacay laakiinse spain waa ugu dambeysayna wadamo kale oo qaarada yurub ku yaalay hore uga dhaceen faransiiska ingiriiska jarmalka sweden qaybo kala duwan weerarkan markaynu eegno weeraradan kala duwan ee soo noqnoqonaya ama gaari ha loo adeegsado ama midi ha loo adeegsado ama wax kale ha loo adeegsado ee qaarada yurub kusoo noqnoqonaya iyo taasi ma la odhan karaa kooxahan inta badan fadqalalada wada ee daacish baa ugu horeysa waxa ay rabaan amaba qorshoodu yahay in ay ka simaan amaba qaarada yurub si siman ay weeraradii uga hirgeliyaan ee u sameeyaan wal waa sidaa sheegtay iyaga hadafkooda waxa weeye danta ay leeyihiin waxa weeye inay dhib intay geysan karaan ay geystaan meel walba ay ka geysan karaanna way ka geysanayaan waana arrin hadda sii socon doonta haddii aan arrintan sabab asbaabta keentay oo realka aan aan aan wax laga qabanin marka waxaa loo baahan yahay in dadka muslimiinta ku nool laftirkooda wadamada reer galbeedka in dadkooda ay dhex galaan oo xuquuqdooda ay helaan oo aysan dareemin cunsuriyadda ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo cabdiweli waddanka ismain haddaynu gaar soo qaadano sanadii ugu dambeeyey wuxuu ahaa marin ay maraan muhaajiriinta amaba dadka inta badan u gudbaya qaaradda yurub gaar ahaan wadamada yurub u gudbaya ee kale goobta iyada ay ka tallaabi jireen amaba ay soo mari jireen arrinkan yada ahi muxuu saameyn ku yeelan karaa iyadoo wararka soo baxayana ay tilmaamayaan in ninka loo tuhunsan yahay amaba dadka loo tuhunsan yahay oo ka mid yahay nin u dhashay waddanka morocco maxay tani saameyn ku yeelan karaysaa qulqulka dadka goobta iyo iyadaa maraya gaar ahaan ka imanaya waqooyiga africa arrintaani waxay saameyn guud ahaan ku yeelanaysaa isu socodka iyo isu furnaanshaha shucuubta caalamka gaar ahaan markaan ka hadlayna arrinta wadamada yurub waa sax waxay saameyn xoog kale ku yeelanaysaa arrintaas waxay ku khasbanaanaysaa spain inay kantaroosho xuduudaheeda sidoo kale wadamada yurub spain keliya maaha waxa iyaguna ay samayn doonaan la filayaa inay soo rogaan xayiraado iyo in siyaasado xagga amniga ah oo aada u xoog badan ay ay la fuliyo
kaasi waxa uu ahaa axmed weli sayid oo ah falanqeeyo ku sugan dalka turkiga waxa uu warramaya waryaheena cabdixakiin maxamuud shirwac
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay jimco wanaagsan dhegaystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka nuur xasan nuur bukhaari ayaa la diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka dadka ku nool gobolka kurdistaan ee dalka ciraaq ayaa u dareeri doona shan iyo labaatanka bisha sebtembar ee soo socota sanaadiiqda codadka si ay codadkooda uga dhiibtaan afti lagu go'aamin doono in gobolkaasi uu ka sii mid ahaado ciraaq inteeda kale ama inuu helo madax bannaani madaxweynaha maamul goboleedka kurdistaan ee dalka ciraaq mascuud barzani ayaa ku adkaysanaya qabashada aftida haddii ay taasi dhacdana waxaa aad loo saadaalinayaa in dadka kurdistaan ee hadda ka tirsan ciraaq ay si weyn ugu codayn doonaan haa laakiin dadka kurdiyiinta ah ee ka soo horjeeda go'aanka aftida madax bannaanida ayaa ku doodaya saddex qodob oo waaweyn oo kale ah dhaqaale xumo uu maamulku wajahayo baarlamaanka ismaamul goboleedka kurdistaan oo aanan hadda shaqaynayn iyo caalamka intiisa badan oo aftida kurdistaan ka soo horjeeda dalalka sida aadka ah uga soo horjeeda madax bannaanida gobolka kurdistaan ayaa waxaa ka mid ah turkiga iiraan iyo suuriya oo gobollo badan oo ka mid ahi ay degaan dadka kurdiga ah iyo weliba dowladda ciraaq oo ku dadaalaysa in aftida aysan dhicin xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka reyk tillerson ayaa khamiistii khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha maamul goboleedka kurdistaan ee dalka ciraaq mascuud barzani isaga oo weydiistay in dib loo dhigo aftida madax bannaanida kurdistaan hase ahaatee bool coog oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee aqalka senadka maraykanka ayaa aaminsan in ay waajib tahay in maraykanku uu aqoonsado gobolka kurdistaan ee dalka ciraaq
mar kale waxaan filayaa maraykanka inay waajib nagu tahay inaan aqoonsanno isbeddelka dhulka siyaasadda dalka carabta anigu si xooggan ayaan u taageerayaa kurdistaan waa inaannu tixgelinnaa qodobka la xidhiidha inaannu jirin hal askari oo lagu dilay dhulkaasi
fikirkaasi mid ka duwan waxaa qaba ergeyga gaarka ah ee dowladda maraykanka u qaabilsan ciraaq bred magurk oo sheegay in shaqada u taalla maraykanka hadda ay tahay in la jebiyo kooxda daacish
indhaha oo idil hadda waa in lagu sii jeediyaa cadowga waa daacish kaasoo aan weli jabin wax walba oo wiiqaya dhammaystirka hawshaasina ma taageeri doono waxaan rajaynayaa in taasi ay caddahay
ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayaa sharci darro ku tilmaamay aftida uu maamulka kurdistaan ku doonayo in ay kaga dhacdo magaalada kurkuug shan iyo labaatanka bisha sebtembar balse masruur barzani oo ah wiil uu dhalay madaxweynaha gobolka kurdistaan mascuud barzani haddana madax ka ah golaha amniga ee gobolkaasi ayaa sheegay in aysan ka laaban doonin qabashada aftida sababtuna wuxuu ku tilmaamay sidan
markii ciraaq la abuuray waxay ahayd inay waddan noo ahaato dhammaanteen waxay ahayd in muwaadiniinta oo siman ay ka helaan xaqooda oo siman waxaanay ahayd in dowladda ciraaq ay muwaadiniinteeda si isla eg u siiso wax walba laakiin nasiib darro bal dib u eg wixii dhacay ilaa laga soo gaaro kii kurdiyiinta waxa ay la kulmayeen dhaqan xumo masaafuris xarig burburin loo geystay deegaanadooda ugu dambayntiina duqayn kiimika loogu adeegsaday iyo xusuuq ayaa dadkeedii lagula kacay kii markii kuweyd la xoreeyey innagu waxay noo ahayd fursad inaannu dowladdeenna iyo baarlamaankeenna dhisanno dunidana u muujinna inaan awood u lahayn inaan mashaakilkeenna maarayno inkasta oo ay turkiga suuriya ciraaq iyo iiraan ay aad uga soo horjeedaan madax bannaanida kurdistaan ayaa waxaa jira dowlado ka mid ah kuwa gobolka oo soo dhoweeyey aftida ay kurdiyiinta ciraaq ku rabaan inay ku helaan madax bannaani dowladahaasi waxaa ka mid ah israa'iil waa tan ayaleed shaleed oo ah wasiirka cadaaladda ee israa'iil
dowlad goboleedka kurdistaan ee ciraaq qaybta ka ah waxay u jihaysteen madax bannaani waxaana filayaa in gobolka kurdistaan uu u diyaarsan yahay arrintaasi waxaana ku nool dad fara badan oo shan malyan gaaraya waxay haystaan baarlamaan iyo ciidamo u gaara oo tayo buuxda leh beesha caalamkana dan ayaa ugu jirta inay istaagto dowlad madax bannaan oo kurdi ah laakiinse nasiib darro maamulka maraykanku waxa uu danaha kurdiska iyo kuwa israa'iilba uu ka doorbiday tan iiraan iyo turkiga
gobolka kurdistaan ayaa waxaa caasimad u ah magaalada kirkuug wuxuu hadda ka tirsan yahay dalka ciraaq ciraaq ayaa waxaa tan iyo markii xukunka xoog looga tuuray madaxweynihii hore sadaam xuseen sanadkii labada kun iyo saddexdii waxaa siyaasadda dalka gacanta ku hayay dowlad ay hogaamiyaan dadka haysta madhabka shiicada oo ah kuwa ugu badan ee dega dalkaasi shiicada ayaa xooggeedu degto gobolada koonfureed halka sunniga oo ay ku jiraan kurdiyiinta ay ku xoog badan yihiin labada daraf ee waqooyiga magaalada baqdaad oo ah caasimadda ayaa ah magaalo kulmisa sunniyiinta iyo shiicada sida ay leeyihiin dadka lafa gura siyaasadda bariga dhexe haddii ay kurdiyiinta ciraaq helaan madax bannaani ayaa waxaa laga cabsi qabaa intaasi ay keento qalalaase siyaasadeed oo hor leh oo ka dhacda gobolka bariga dhexe sababtoo ah waxaa iyana madax bannaani doonaya kurdiyiinta kale ee hadda ka tirsan dalalka turkiga suuriya iyo iiraan dhegaystayaal barnaamijkeenna amuuraha islaamka ee toddobaadkan intaa ha inoo joogo
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi umuuraha islaamka halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a gunaanadka idaacadda ayaan kusii dhowaaneynaa bal falastiin aan ka codsado inay noo dulmarto qodobadii wararka ugu dambeeyey ee caalamka mahadsanid jamaal mintidin looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ayaa la sheegay inay xalay weerar ku qaadeen tuulada maleli oo ka tirsan deegaanka wite ee gobolka lamu dalka kenya warbaahinta dalka kenya ayaa warisay in saddex qof lagu dilo weerarkaasi kuwaasi oo la gowracay wargeyska the daily nation ee kasoo baxa dalkaasina waxa uu sheegay in maleeshiyada weerarka geysatay ay guryo dab qabadsiiyeen dadka deegaanka ayaa sheegay in dadka weerarkaasi ku dhintay ay yihiin afar qof inkastoo madaxa amniga ee gobolkaasi ninka lagu magacaabo gilbert kitio uu sheegay in isaga ay soo gaartay dhimashada saddex ruux maamulka madaxweynaha maraykanka donald trumpna waxa uu ku dhow yahay inuu go-aan ka gaaro sida loo sii wadayo dagaalka lix iyo toban sano jirsada ee afghanistan jimcaha maanta ayuu madaxweynuhu la kulmayaa xoghayihiisa difaaca jim mattis iyadoo aanan weli sawir laga bixin waxa ay noqonayso istaraatiijiyadda cusub ee iman karta isagoo la hadlayay wariyaasha khamiistii shalay ayaa genaraal mattis waxa uu sheegay inay ku dhow yihiin go-aan ku aadan qaabkii ay mustaqbalka u wajihi lahaayeen dagaalka afghanistan trump ayaa kulan la qaadan doona madaxweyne ku-xigeenka mike bens iyo golihiisa ammaanka qaranka kulankaasi waxa uu ka dhici doonaa beerta ay madaxweynayaasha maraykanku ku nasasho tagaan ee lagu magacaabo cam david ee gobolka maryland
aad iyo aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan ay ahayd oo inoo dulmaraysay qodobadii wararka ugu dambeeyey ee caalamka halka aad ka dhegaysanayseen waa v o a dhinacii heesaha ayeen markan jaleecina
jacaylka waalidkaahi wadnaba labadiisa qaa waqta shalay naga tago midba haddanoo ah weli kale wuu soo socday socday waygu wuxuu keenayaa dunida farax iyo walaaca midnaan weel cid ugu jirin ugu jirin waqta shalay naga tago midba haddanoo ah weli kale wuu soo socday socday waygu wuxuu keenayaa dunida farax iyo walaaca midnaan weel cid ugu jirin ugu jirin isweydaadka xilliga dad igu weynaanteeyo wadiyo gabow baa ku jiray isweydaadka xilliga dad igu weynaanteeyo wadiyo gabow baa ku jiray sidaasi waaya arago wariyo sheeka ku jira wiilkiyo gabadhii israba dariiqooda wada sidaasi waaya arago wariyo sheeka ku jira wiilkiyo gabadhii israba dariiqooda wada jacayladan waa liidahay jacaylka walaalahay jacaylka uu waalidkahay gudaha labadiisa qaari jacaylkooda ku weyn jacayladan waa liidahay jacaylka walaalahay jacaylka uu waalidkahay gudaha labadiisa qaari jacaylkooda ku dadyahowna wareeyay marmadna wanaagsan idinkaana walaaciya marmadna wanaagsan hablayowna wareeriyay marmadan wanaagsan idinkaana waraaciya marmadan wanaagsan niniya waagii adduun dora buuxi wacnaa lexad waafiya lahay lahay quruxda ku wanaagsanaa wahiyan geeriyoon waayelnimaada cunayso way cunayso niniya waagii adduun dora buuxi wacnaa lexad waafiya lahay lahay quruxda ku wanaagsanaa wahiyan geeriyoon wayelnimaada cunayso way cunayso
codka macaan ee fanaanka cabdi tahliil warsame idaacaddeenii galabnimo ayuu gebagabo u ahaa waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan idaacaddeenna caawa ku kulmi doonnana nabadgelyo
wejigu dhumaya howluhu sidasi waayaa lagu wariyo sheeka ku jira wiilkiiyo gabadhiisraba tariiqooda wada sidasi waayaa lagu wariyo sheeka ku jira